habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa fiid jimcaha bisha abrilna waa saddex iyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka jawaar absuuqa waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaasha ka baxo madaxweynaha qabanaya waa awood muhim a weeye ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano federation inaan samayno oo waddankan la baahiyo awooddiisa iyo iyo resourceskiisa dhanaan loo keentay because waddankan waddan sida tusbax u kala tegay waa tusbax hadduu daasana waa loo fororsadaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay inay abaal mariyeen nin hore uga tirsanaa kooxda al-shabaab kaas oo soo goostay abaalmarinta haddee waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo deerasi tiradii bees tumishan kun dollare tumishantaas kun oo link oo awalna heliiska hay wali una kaleelini umba iyo oofiyaani
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
baarayaasha hay-adda joojinta hubka kimikada ayaa gaaray waddanka suuriya waxaana la qorsheynayaa inay maalinta sabtida duuma ka bilaabaan ururinta haraadiga hubka si ay baaris ugu sameeyaan duuma waa halka uu ka dhacay weerarkii ugu dambeeyey ee la rumaysan yahay in kiimka loo adeegsaday marka ay baarayaashu soo ururiyaan munadaha sida ciidda iyo dhiigga dadka ay waxyeelada soo gaartay ayaa waxaa loo dirayaa shaybaarka hay-adda hase yeeshee hay-adda joojinta hubka kiimikada ayaa go-aan markaasi kama gaari doonto cidda ka dambeysa adeegsiga hubkaasi waxaa keliya ay xaqiijin doontaa in hubkaasi loo adeegsaday kiimiko uu ahaayo in kale ugu yaraan afartan qof ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay duuma oo ka tirsan quuda taas oo ku taalla bariga magaalada dimashik ee xarunta dalka syriya shabakadda warbaahinta n b c ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay ogaatay in weerarkaasi uu ahaa mid kiimika ah kadib markii ay baaris ku samaysay kaadida iyo dhigaga dadka goobtaasi ku sugnaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa iska riixay warbixin ay qortay wargeyska new york times taasoo sheegtay in tan iyo dhammaadkii sanadkii hore uu madaxweynuhu qiimeynayay sidii uu ku eryi lahaa dembi baaraha gaarka ah robert muller kaasoo gacanta ku haya baaritaan uu ku sameynaya faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka trump waxa uu sheegeen haddii uu doonayo inuu eryo muller december sida ay warisay new york times inuu markiiba sameyn lahaa shalay ayuu ku tilmaamay intaasi ay tahay warbeen ah trump ayaa mar walba waxa uu caro weyn u hayay muller oo wado baaritaankan muddo sanad ka badan gaar ahaana toddobaadkan oo hay-adda f b i du ay galeen xafiiskii iyo gurigii qareenkiisa gaarka ah magaalada new york saraakiil f b i ayaa baaray michael cohen gurigiisa iyagoo markaasi tix raacaya dhaqaale iyo dokumentiyo la xiriira lacago aamusiin ah oo la siiyey dumar sheegay in ay xiriir la lahaayeen trump
madaxweynaha dalka ekwador ayaa fallaagada colombiya u qabtay muddo labiyo toban saacadood inay ku caddeeyaan nolosha laba weriye iyo darawalkooda oo bishii hore la afduubtay lenin marino ayaa khamiista waxa uu sheegay in fallaagadaasi weerarka ay ku qaadi doonaan haddii ay ku guuldaraystaan inay xaqiijiyaan in saddexdan nin ay nool yihiin balse faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixinin waxa uu weerarkaasi noqon doono marino oo isagoo jaraynaya ee khudbad tv-ga laga sii daayey ku yiri ma ogolaan doono in dhagarqabayaasha ay sharcigooda nagu soo rogaan madaxweynaha ayaa ka huleelay shir madaxeedka gobolka ee beru kaga qaybgelayey kadib markii ay soo baxeen warar aan la hubin oo sheegaya in raggaasi la dilay weriye khafyer ortega sawirqaada paul rivers iyo darawalkooda evrin sagera ayaa dhammaantooda ka shaqaynay wargeeska el comercio waxaana laga afduubtay soodinta ay wadaagaan ekwador iyo colombiya raggan waxaa qafaashay fallaagada colombiya ee marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano fark kooxdan ayaa howlahooda ku maalgeliya lacagta uga soo xaroota ganacsiga dhinaca maanduuriyaha ee kokeynka
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haaruun macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
soomaaliya waxay toddobaadkan ka soo baxday khilaaf culus oo siyaasadeed oo curyaamiyey socodkii hay-adaha dowladda kaasi oo markii dambe ku dhammaaday inuu xilka iska casilo guddoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya la geli doonaa midaynta dhinacyadii siyaasadda ku qaybsamay haddaba khilaafkani muxuu uga dhigan yahay heerka ay marayso dowladnimada soomaaliya waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil xasan cabdi kaynaan waa khabiir hore ugu soo shaqeeya hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan sayniska iyo dhaqanka ee yunesko islamarkaana si dhow ayuu ula socday arrimaha dastuurka ee soomaaliya iyo faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha geeska afrika hadalkana waxaa ku horraynaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka jawaabaya inuu khilaafkani dhaawacay dowladnimadii soomaaliya haarun waa runta waa su-aal imaanaysa waaye sababtan wax kale ma ahee hadda kolley warta xukuumad iyo dowlad hadday jirto lama dhihin dadka isugu yimid waa malaa'ig waxa waa un dad bini aadana bini aadana ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaa dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacayaa khilaafka laakiin sidii loo xalin lahaa ayuu ummadaha kale dhan u samaystay nidaam annagana kolleyba nidaam aan leenahay nidaamkan ha ahaado curdan ha ahaado ha yaraado laakiin waxaa ku salaysnaada dastuur weli hadda in laga shaqeeyo usii baahan laakiin waxay ila tahay aniga hadda in adduweynihi inaan tusnay in soomaalidu ay mataqaana awood u leedahay dhexdooda inay wax ku xalistaan waa gartay anoo kaa dhexgalaya wasiir qaabkii hadda wax loo xaliyey qaabkii hadda wax loo xaliyey doodii socotay way ka fogeyd qaab nidaamsan laba jeer baa laysaga hor iman gaadhay baarlamaanka markii ugu dambeysayna taladu waxay isugu aruurtay ha la kala roonaado marka nidaam way ka dheereed sooma haddii si loo fiiriyo nidaam waa ka dheereed waa loo fasiri karaa laakiin ani waxaan aaminsanahay in nidaam la raacaan aaminsanahay sababto maanta aan joogno labada kun iyo sideed iyo toban iyo meeshii aan joogna beri hore isku xallo horta ma aha oo beri waxaan joognay markii la isqabsado kambaala la aadi jira ama nairobi ama jabuuti laakiin waa markii afaraad aan umalaynayo markii lasoo fiiriyo intii ra-iisul wasaare lasoo waxeeyey ama intii motion la keenay oo jiray oo waddanka gudihiisa lagu xaliyey mararka qaarkood waxay u ekaanaysaa in tembratureka ama xamaasada meel xun la gaarsiiyey laakiin ugu dambeyntii un waxun baa lagu xaliyay waayo faysal cabdi rooble madaxda soomaalida su-aashadan waan ku weydiin doonaa in soomaalidu diyaar u tahay dowladnimada laakiin markii khilaaf yimaado si ay qaab ay ku dhammaato siday dooni ha ahaatee madaxda soomaalidu sida hadda aad maqlay wasiirka waxay dhahaan eega halkan ka nimid jabuuti baan tegi jirnay markaan isqabna adisa baan tegi jirnay marka ma in mar walba dib la eegaa mise waa in la eego dadka naga horeeya iyo waxa naga horeeya waxa lahanan karo horta haaruuno runtii erey bixinta intii dagaalkii sokeeye dhacay kasakow soomaaliya kusoo biiray waxa weeye geedi socod waa runtii xushna taariu kaga dawaajiyey markuu leeyahay meeshanu ka nimid hala eego waa faker qani ah oo aada iyo aad dynamic ah waxaa dynamic la yidhaha socdaal ku jira laakiin aan meel taagnayn aniga way ila haboon tahay in had iyo jeer meesha marka ay khilaaf dhacaan ama arrini timaado in lala eego laguna wajaho meesha aynu ka nimid aynu naalay iyo meelahaynu u soconno waxaan taa ku darayaa inaan idhaahdo waxaynu ka imanaynaa kana soo guuraynaa wakti siyaasadda soomaaliyeed ku dhisnayd waxa la yidhaahdo halgan loolan ah oo iska soo horjeeda oo ishardiyaya waxaynu u soconnaa ama transition aynu u samaynaynaa heer wada jir wada noolaad wada shaqayn ah marka labadaa kala guur aynu u soconno waxyaabahan aad hadda kaga dhawaajisay baa kollaba ka dhex dhici doona iman doonana waa faker meesha jira xasan cabdi kaynaan soomaalidu diyaar ma u tahay dowladnimo waa mahadsantahay haruun runtii waa su-aal meesha ku jirta laakiin soomaalidu ummadaha kale unbay lamid tahay dhaqan ahaan iyo hidde ahaanna waa ummad waayo aragnimo fara badan soo martay yacni waxa diyaarka loo yahay unbay ku xiran tahay yacni nidaamka hadda jira waa nidaam aynu ognahay mid laga dhaxlay dowladihii gumaysiga ahaa oo meelo fara badan oo adduunka ka jira weli nidaam aan kobacsanayn ah laakiin xaaladda runtii dhabta ee isweydiinta u baahan waxaa weeye waa xaaladda dhabta ahee hadda waddanka ka jirta maxaa lagu xallin karaa dastuurku sida wasiirka uu sheegay dastuurkaas ma lagu xallin karaa xaqaa'iqda dhabta ahee waddanka ka jira maanta sidee baa loogu xallin karaa wey runtii su-aasha taagan wixii lasoo maray waa goonideeda laakiin arrinta maanta hadda taagan laakiin sidaynu ognahay dastuurk way sheegaan marka la iskhilaafo dastuurkuu hebel ku xadgudbay ama dhinacaasi dastuurkay ku xadgudbeen ama xeer hoosaadkay ku xadgudbeen laakiin arrintu haddana waxaa intaasoo dhan ka qaalib noqda muranka siyaasadeed iyo rabitaanka siyaasadeed soo maa
way imanaysaa waayo dastuurku wuu qoran yahay wuxuu sheegayaa waxyaabo muhiim ahoo lagu kala baxo tan ugu muhiimsan runtii haddaad eeg tusaale ahaan qaybta u horeysa cutubka koowaad ee dastuurka waxaa ku qoran sagaal qodob waa qodobada aasaasiga ee dastuurka waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa dowladda iyo diinta waa mabaadi'da asaasiga saraynta dastuurka afka rasmiga ah calanka iyo astaanta dhulka jamhuuriyadda shacabka iyo jinsiyadda magaalo madaxda sagaalkaa qodobba muran baa ka taagan wixii lagu kala bixi lahaa na meeshii runtii dhibaatooyin fara badan baa ka jira midda keliya la samayn karo waxaa weeye madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada jira talo way soo jeedin karaan way odayeyn karaan laakiin markii la gaaro heer dastuurka la dhigtay lagu kala baxo midda ugu muhiimsan oo meesha ka maqan asaasigana waxaa weeye maxkamaddii dastuuriga ah oo constitutionka uu sheegayo inay tahay arrimo dastuuri a markuu yimaado in lagu kala baxo hay-addaa inay jirto hay-addii ma samaysno waxa loo samayn la-ayaana runtii lama garanayo dastuurkii haddaa dawladdu runtii dawladda hadda jirta oo runtii meelo wado dheer soo martay oo runtii waa gartay waa u tegi doonaa dastuurka waan si faahfaahin doonaa wasiir haddaa adiku weydiiyo maxaa loo dhisi laayahay maxkamadii dastuuriga ahayd maxaa hortaagan horta runtii keynan iyo iyo iyo iyo faysal labadaba ku raacsanahay horta waxa waaye meesha aan taagannahay horta in la fiiriyo iyo taarikhda aan soo marnay yani taarikhdeenu waa iska mataqaanaa taariikh oo static oo meel taagan ma aha isbedelo badan aa soo dhaceen waxa aan soo marnayna weli waa ku dhex jirnaa oo dagaaladii iyo wixii nagama dhamaanin marka sida aan nahay inaan wax u samaysano loo baahan yahay ilaa hadda lasoo gaaray dastuuraa soo samaysana siduu keenaan u sheegay dastuurkaas dastuur fiican waayo oo laga bilaabi karo lagu daba shaqayn karaayo laakiin dee wasiir ma shaqaynaya dastuurkii institutional dastuurkii khilaafkii awoodeed iyo siyaasadeed ma xallinayo waa kusoo wadaa hase yeeshee waxa waaye hay-ado badan iyo institutiono badan oo dastuurka uu amray in la sameeyo oo la rabay in la sameeyo labada kun iyo saddex iyo toban ayaan la samayn oo ugu weyn yahay maxkamadda dastuurka maanta haddaan qabilan maxkamadda dastuurka maxkamadda dastuurka waa wa waa arbitrary ama waqooyiga sida yihahdo waxaa la yihahdaa umalayna seeri waliha la yihahdaa waxa waaye oo filmiga inta qabsada dhahayo goolkan waa dhashay ama ma dhalalin marka maxaa hortaagan inay dhisanto maxkamadii dastuurigahayd aanku aan ku dhameeyo aan ku dhameeyo hadduu arbitra yihahdo goolka waa dhashay waa lagu kala baxaa cayaaraha ama ama ha noqoto na fifa ha noqoto ama kuwa region ha noqdaan marka lama soo sameynin yani awal i think waxaan qabaa inay siyaasadeysneed laakiin hadda annaga waxaan nahay aad baan aan aan ugu tala jirnaa sharciga waa lasoo sameeyey marna waa la dhamaystirayaa xubnihii waa la magacaabayaa wax kaleba kama shaqeynayo sanadkan wax kale lagama shaqeynayo waa laga shaqeynaya hay-adaha dastuurka uu tilmaamay sida loo dhisi lahaa ay ka mid tahay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa guddiga xuquuqda insaanka siciisugiisa in la marsiyo golaha keliya iyo maxkamadda dastuuriga waxyaalahaas oo dhan oo lagu magacaabo hay-adaha dadka xukuumadda ku daara karbuurada ku daara ama dowlad wanaagga ku daara waxaan qabaa waxaan hadda ka shaqaynayna waay waa lala soo daahay laakiin anaga hadda waxaan nahay committedan kuna inaan dhamaystirnaa waay faysal adiga aan ku imaado hadda ka hor beri dhexdaas ahayd xamar baa tegtay waxaa lagugu yeeray waxaa ka mid ahayd doodda ku saabsan dastuurka marka muranka siyaasadeed marba qof baa laysugu tegaa qofkii qof kale ka aragti duwan waxaan soo aragnay ra-isul wasaareyaal laysugu tegay waxaan so aragnay madaxweyneyaal laysugu tegay hadda markii ugu dambeysay waxay taagneed guddoomiyaha baarlamaanka marka dadku maxaysan u wada shaqayn karin iyagoo kala aragti duwan waxaanay u wada shaqayn karin horta anigu isku daalin maayo hadda constitutionkeenu in uu fiican yahay iyo siduu u hirgeli lahaa because even kan maraykankoo dhowr boqol oo sano jira weli meela qaarkood dood baa ka waa living document waa documenti nool waxay ka dhigan tahay maalin kasta waa laysku qabsanayaa maalin kasta waxbaa lagu darayaa maalin kasta waxbaa laga dhimayaa haddii aan usoo noqdo runtii arrintan laysku qabsaday ee kollaba dooda maanta salkeedu yahay oo ah guddoomiyihii hore oo iscasilay maalinka horow waxa weeye dhaqanada laga dhaxlay nidaamkii hore aynu ka guurayno waa sida meeriska oo kale haddii qof aa isfurtaan furitaankaasi maalin keliya ta nadiif ma noqdo waxyaabo badan oo isdaba jiitamaya ama practices ama ficilo la bartay oo nidaamyadii hore ka yimid ayaa had iyo jeer kula soconaya muddona way qaadanaysaa inaad waxaa ka gacmo mayrato in ishardigan oo kale uu dhacaana anigu horta wax weyn uma arko waa yar qanjiiro iyo xagxagasho laakiin waxa weeye sideedaba ishardigu waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaalaha waxay wax waxaan ku- ana- aan kaa dhex galay waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaale ahaan dhowaan way hadleen madaxda ugu sarreysa dowladda kuwa maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen dhammaadka sanadkan in la dhammaystiro marka guddiyadii baarlamaanka iyo kii madaxa bannaanaa ee dastuurka sameynayey howlahoodii waxaa ka hor istaagaya khilaafkii baarlamaanka oo kale hadda saddexdii usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa arrinta guddoonka baarlamaanka iyo sidii laga yeeli lahaa marka dib u dhacso u keeni mayso wixii bartilmaameedyadii la dhigay oo dhan lagama soo baxaya sooma runtii waa runtaa marka la isqabsadaba waxaa dib u dhacaya ajendihii gaar ahaan madaxweynuhu watay because dalkan marka habeenkii aynu kala wada tagno wadax waxa madaxweyne ka ah madaxweynaha la doortay iyo prime ministerkiisa inta kale oo dhani waa howlfudaydayaal iyo kalkaaliyayaal waxaan doonaya oo keliyata inaan kusoo noqdo in jawaarika tegitaankii uu iska casilay shaqada aanay normal bay noqon kartaa marka la isqabsado political sciensigu ama casharka la yidhaahdo cilmi scienska ee bulshadu afar arrimood ayuu muujiyaa Eh, persuasion ama eh, in qofka la qanciyo in la xoog xoog lagaga saaro in la riixo ta ugu fiican ee aa la tilmaamaya waxa weeye in la qanciyo qofka uu qofku ka taga meesha haddii ay dhibaataba jirto marka runtii anigu waxaan ka baqanayay in xoog iyo xumaani dhacdo laakiin haddii marba eh, guddoomiyihii hore isagoo og in uu waxyaabo ba- badan diidanaa dhinaca kalena waxyaabo badan ay salugsanaayeen in meeshii aanay qarax ka dhicin waxaad garanaysaa tooliska political sciensigu uu tilmaamo oo ah af soomaaliya waa ku sheegi doonaaye persuasion ama isqancin manipulation oo heerka labaad ah oo ama lacag iyo wax la siiyo sidii tii hore iyo xoog in lagaga saaro in maanta la isticmaalay persuasionkii ama tii qancintii marka waxa macnaha waxaan kutusayaa malmihii hore dadka waxaynu ku saari jirnay dhowr milyan afar milyan saddex milyan maanta in jawaari uu yidhaahdo anaa iska isku casilay isagii madaxweynuhu intay qol isku xidheen waxaan u malaynayaa in aynu heerkaas saddexaad aynu marayno oo ah kii ugu dambeeyey kuwa dambena ay ka fiicnaan doonaan oo ah haddii qof impeachment lagu samaynayo ama la rabo in shaqada laga qaado prime ministerka ha noqdo ha noqdo eh, eh, guddoomiye kale in inta aan impeachmentiga la keenin fail lasoo diyaariyo failkaasoo sheegaya waxaynu uga qaadayno xilka waa gartay marka waxaan ku tilmaamay anuu sheekadayda geedi socodkan gudalooluu leeyahay laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaanan u aaminsanahay waa gartay ilaa iyo haatan waxaan xasan baadan siinaya waxaan laga jawaabin su-aashaydii ahayd dad kala aragti duwan ma ka shaqayn karaan soomaaliya wayn- wadankan hadda aan joogno maraykanka oo kale wadamo badan oo dunida dadku iyagoo kala aragti duwan laba xisbi kala ah ideolojiyadooda aada u kala duwan tahay ayaa haddana dowladdii iyo nidaamkii iyo haykalkii guud ee dowladnimada nin walba dhinaciisa kaga jira xasan maxay kula tahay
fikrad ahaan eh, waa mid jirta wey si- sida constitution ku qorana way jiraan arrinta meesha taal waxaa weeye eh, yani xaqaa'iq fara badan baan la ogeyn hadda waxaynu sheegaynaa sidii loo xaliyey oo ah in odaygu iscasilay lakin ilaa iyo hadda meel walba waynu arkayna cid walba waynu maqlaynay ilaa iyo hadda sababta keentay eh, khilaafkan yimid oo dhab ah runtii lama oga waxyaabaha fa- mashaakilka jira waxaa ka mid ah runtii xogo fara badan oo muhim oo asaasi ah ayaa ayaanay dadkii loo soo bandhigaynin ama aan la arkaynin oon laga markhaati kici karaynin tan tan kale ee asaasiga ee ku jirtan waxaa weeye runtii suuragal ma aha in dowladda soomaaliya lala meer dhigo iyo waddanka soomaaliya hadda dowladaha kale hadda jira dowladda sida loo yaqaano maanta waxaan ah, ah, yacni national stateka la yaraha loo yaqaano waxaa jira ah, tiirar aasaasi ah tiirarka asaasiga waxaa weeye dalka la sheeganaya ama xuduudihiisa madax banaanida iyo qarannimada maaliyadda iyo resourceska karaamada shacabka in dowladda ay daafici karayso mushkilada dalka maanta ka jirta waxaa weeye dowladda federaalka ee jirta of course sidii hore toban sano hadda ka hor way dhaantaa laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa weeye si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u hayo u keenayo oo ajendo wanaagsan u haysta oo qorshe u leeyahay si kasta oo ra-iisul wasaaruhu dadaal ula yimaado si kasta oo baarlamaanka dadaal ula yimaado xaqaa'iqda dalka ka jirta waxaa weeye awoodiina ma awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan ma laha marka runtii waxaa fiican haddii constitutionka waxa ku qoran awooddii iyo agabyadii lagu hirgelin lahaa iyo aanay qab isqabanaynin xaqaa'iqda dalka ka jirta waa in dib intii la isugu noqdo la yidhaahaa war constitutionkii garanay ma jiraa hab kale iyo fikir kale oo aanu la iman karno oo aanu ku xallin karno arrimaha waddanka ka jira waayo waxbaan kaa weydiin doonaa fikirkaase waxaan u tegayaa wasiirka wasiir dowladdu qodob hore oon ku laabanaya xasan uu sheegay maxay marna dowladdu intay soo fadhiisatay ma sharaxin dhibaatadii siyaasadeed ee dhowaan jirtay waxay ahayd waxay ku salaysantahay marna ma idinaan sharaxin sababtu maxay ahayd horta runtii labadan saaxiib oo igula jirtana waan waan ku raacsanahay oo oo horta mashaakilkan haysta wuxuu yahay waxa waaye waktiga aan taagan lahay iyo waxaan soo marnay horta in laisku miisaamaa fiican hadda dooda waxay ahayd dad badan ka hadlaayeen madaxweynaha muxuu saan u samayn waaye ama anigu intaan la soconay saddex weyga arrintaan socotay saddex saddex usbuuc saddexdaa usbuuc waxa runtiisa haysta waxaa aheen laba koox oo baarlamaanka ku dhex jirta yani haddii la rabo waa la fasiri karaa waxaa la fasiri karaa madaxweynaha iyo prime ministerka isla socdaa meel ah laakiin runta haddii la rabo prime minister kala anagaaba la shaqeyn waxaan aha wasiirkiisaan ahay madaxweynahana waa ogeedan gaashaan liguba jira intuu ku badneed qofkii dhahaya halana soo dhex galo wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanku ah halana soo dhex galo ha laga odayeeyo hadda markii laga odayeeyey in hadda laga dhiga in in laga dhigana horta ma fiicna madaxweynaha waa ka odayeeyey waa laakiin su-aashu waxayd su-aashu waxayd wasiir fulinta waa ka odayeysay wa waa gartay in laga odeeyey waa iyo iyo see ku dhammaato waan dareemay laakiin dowladdu maxay shacabka ugu sharixi weyday wixii jiray had had harun hadda kabacdi see wax loo saxaa inay noqotaan aaminsanahay fikradda mana aha khilaafka ugu horreeyay marar badan aan soo marin khilaafaad laba prime minister aa lagu saaray dhowr motion baa la keena lagu xaliyey laakiin hadda inaan ka hadalna waa see lagu saxaa si lagu sixiraan waxaan qabaa dastuurkan ordanka inaan hagaajino waana ku dhex jirnaa hadda maxkamada dastuurka in la dhiso mechanism kale sida hadda keenaan u sheegayna inaan heli karna xataa waa fiican taha iyadoo la heli karo maxkamad dastuuri ah yani anaga hadda aqal saraan qabnaa yani waxyaalo badan laisu geen karaa jiraan oo oo oo keeni karaan xal keeni karaan lakiin inaan dib isugu noqonnaa hadda kolleyba ilaa asaaskan dhammaadkiisa waxaan rabnaa inaan dhamaystirno eegista dastuurka waayo faysal waan ku siinayaa laakiin waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo dhegeystayaashana dhegeysanaya barnaamijkaad dhegeysanaysaan waa faaqidaada toddobaadka waxaa marti igu ah oo khadka muqdisho uga jira wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil khadka los angelesna waxaa ku jira faysal cabdi rooble oo ah khabiir ka faalooda arrimaha soomaaliya iyo geeska africa gobolka michiganna waxaa uga jira xasan cabdi kaynaan oo isna ah khabiir hore ula soo shaqeeyey hay-adda unesco haatanna si gaara ula socda arrimaha soomaaliya marka aan ku soo laabano dooda faysal maya waxaan rabay un inaan tix raaco runtii waxa arrintii guddoomiyihii hore hadda iscasilay iyo mooshinka iyo sideedaba mooshin laga keeno sidaynu horey u sheegnay ama ibin madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud mar laga keenay waxay noqotay ficilada hadda uun baarlamaanku uu layliska u yahay oo wixii ay nacaan qaarkood ama ay diidaan ay u malaynayaan inay mooshinka ka keenayaan waxaan hadda dhacay waa practiceskaa hore ama waxaa hore ka dhici jiray dowladihii hore ee kala guurkaa la socdo wixii laga soo xigtay aan lagana goosan oo weli la socdo weeye laakiin anigu runtii ma saluugsani in constitution qabyo a dalkan yaallo because waxa weeye dal kala tegay ta uu kaynaan hadda kaga dhawaajinayay ee lahayd xadkeed of course waa arrinaynu ognahay in dawladdu aanay awood u lahayn in ibin madaxtooyada ay ilaashan karto oo hadda uunba laga saaray askartii ilaalinaysay oo ajinabiga ahayd waxa weeye laba halgan baa lagu jiraa markaas soomaaliya mid waxa weeye in la dhiso dawlad sharciyaad leh midda kalena waxa weeye dawladda soomaaliyeed inay la soo noqoto sovereigntygeedii ka lumay weli sovereignty buuxa soomaaliya ma haysato shan iyo labaatan kun oo ajnabiya ayaa ilaaliya ilaa madaxtooyadaa la ilaaliyaa baarlamaankaa la ilaaliyaa wataad arkiisa maalinteeda u jawaari waa sirteennii ugu sarreysay waa ninka saddexaad ee awoodda dalka mise labaad in nin ajnabiya hor fadhiya mar marka dhowr geedi socod baynu ku jirnaa oo midda ugu weyne ay tahay in soomaaliya ay la soo noqoto madax banaanadeedii taasna giddigeen baa ka wada canaanan innagaa duminay xilkeeda iyo sidii loo soo celin lahaana giddigeed bayna saaran tahay waa gartay su-aashu xasan soo jeediya xasan adna waa ku iman doonaa waxay ahayd ma la difaaci karaa madax banaanida iyo midnimada wadanka dowladdani ma difaaci kartaa wasiir haddaan adig ku siiyo su-aashaas jawaabteeda madax banaanida waxaa horta nasiib darro ah dadkana inay ogaadaana loo baahan yahay khilaafkan keliya haddii la fiiriyo waa wax gooni ah laakiin in la fiiriyo waa hadda sanadan ay ay joogtaa xukuumad hadda jirto uu hogaaminayo prime minister xasan kheyre madaxweynena ka yahayo farmaajo haddaa fiiriso waxyaalaha ugu badan oo laga shaqeynaya hadda waxay ahayd sidii loo soo celinaa madax banaanida ko na sidii loo dhisi lahaa amniga qaranka waadii la sameeyey madasha amniga qaranka oo lagu talagalay maamul goboleedada jiraan iyo ciidamada joogaan sidii laisugu dhafi lahaa ciid isku dhafsan oo kala wareega amison waqti xadidan waa kow madax banaanaday u tahay labo waxa laga shaqeynaya oo lagu soo guulaysto waxa waa sidii deyntana loo ka cabsin lahaa waxaan ku jirnaa program la yidhaahdo staff monitoring program wasaaradda maaliyadda ay wado oo i m f iyo world bankiga ay bankiga adduunka ay nagu wadaan oo la fiirinayo saan u maamulno dakhliga wadanka iyo na ururinta iyo iyo iyo sidii loo isticmaalo lacagtaba iyadana waxaana la siiyey class oo maraan dheerayn waxay bilaabanayso programkaa bilaabanaya oo lagu cafin lahaa labadaas waxay ka mid yihiin soo celinta madax banaanida wadanka waxaasoo socdo ayaa haddana ayaa haddana mataqaanaa mawjadahan siyaasadeed oo maalin walba imaanaya imaanaya mawjadahaas waa waa lala xisaabtamaya laakiin musawirka weyn ha la fiiriyo oo ah meesha loo socdo intaas dhan su-aasha ay weydinaysay hadda ka mid tahay harun oo ah see ama ama ama ama uu keeno keenaan iyo faysal oo ah see loo soo celinaya madax banaanidii madax banaanidii waxay leedahay haykalla gooni ama meelo loo maray leedahay waaya xasan ma ku qaanacda sharaxaada uu wasiirku bixiy wallahi wasiirku waa waa arrinta uu sheegay way jirtaa dowladdan iyo dowladihii ka horreeyeyba qolo walba waxbay soo kordhisay runtiina dowladdan markii ay bilaabatay waa dhab mid la iska indhatiri kalena maaha inay dardar cusub la timi laakiin waxyaabaha aasaasiga ahee jira dhabta waxa weeye ilaahay hadda waxaynu ku mashquulsannahay xamar iyo iyo waxyaabaha ka jira waa laga maarmaan in arrintan la eego jawaari arrinta baarlamaanka hadda ee jirtay sidau faysal sheegay jawaari agtooga waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaasha ka baxo madaxweynaha qabanaya waa awood muhim a weeye ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano marka waa lagama maarmaan in dowladdu gaar ahaan hay-adda fulinta ay khilaafaadka heerkaa gaarsiisan ee saameyn weyn ku yeelan kara yacni midnimada iyo qarannimada soomaaliya iyo awood qaybsiga ay runtii dadka u sharaxdo si shaki uu uga baxo tan labaad waxaa weeye haddii la doonayo in constitution keliya wax lagu xaliyo maanta constitutionkii ma xalin karo runtii waa lagama maarmaan in meesha la soo geliyo fikrado kale iyo hal abuur kale oo sahli kara hadhow in khilaafaadkana la yareeyo marka u dambeysana ujeedadii u weyneed la gaaro maxaa ka mid ah
sidaa anigu waxaan aaminsanahay haddii lagu soo koobo dastuurka maanta yaala ee qabyada ah ma xalin karo mashaakilka ka jira waxaan aaminsanahay in dib intii la isugu laabto ama la fiiriyo sidii constitution wax loogu bedeli lahaa ama wax loogu kordhin lahaa ama xal kale oo siyaasadeed oo frameworka cusub oo kalsooni siin kara xoogagan isku haysta dalka arrinta somaliland anigu waxaan aaminsanahay in ay dowladihii soomaalida ahaa iyo iyo iyo iyo madaxda somaliland labadaba inay sahladeen arrintan waxay soo taagnayd muddo fara badan runtiina anigu waxaan qabaa in la sahladay waxa la sahladana way ku sahladaan nidaamka federaaliga ah dhibaato weyn baa ka taagan nidaamka federaaliga waad maqlayseen maalin dhaweyd in markii la isqabqabsaday ay golaha ay samaysteen dowladaha federaalka ah ay yidhaaheen dowladdu dalka waxay xukuntaa toban boqolkiiba toban inta kalena sagaashan ba waa xaqaa'iq kasta wey xaqaa'iq la iska indhatiri kara ma aha marka in la helo yacni ama isbedel dastuuri ah oo inta lagaga baxayo xaaladahan cakiran ee dalka hadda uu ku jiro kalsooni siin kara xoogaga isku haysta ee dalka oo ah in awoodda la qaybiyo awoodda siyaabo fara badan baa loo qaybin karaa waa laga yaabaa berri iyo saa dambe inaana imanin laakiin fikirka in lagu daro in inta dalku xaalkan sida uu yahay hal madaxweyne oo awoodda oo dhan u yeesha hadda waxaan ku arkaya dastuurka madaxweynaha ayaa magacaabaya hay-adda maxkamadda maxkamadda dastuuriga ah anigu waxaan qabaa mathalanba in taa dib loo eego oo baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka ay ay noqdaan cidda toos u magacaabaysa waxyaabaha kale ee iyadana la samayn karo waxaa ka mid a in runtii haddii taa institutionada inaan hal meel la geynin hadda oo kale dhibaatada jirta waxaa weeye baarlamaankii iyo iyo madaxtooyadii iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowladan kale ee xamar ka dhisan ee international community-ga la yidhaha waxaa laga yaabaa afar kilometer inay isu wada jiraan markii dalka uu ku jiro xaalad isqabqabsiga ah waxaa fiican in hay-adaha aasaasiga ahee dastuuriga iyo awoodaha waxoogaa la kala durkiyo si ay isu kala nafisaan oo midna midda kale aanay u caburin maalin dhaweyd waxaa la sheegaya in guddoomiyuhu ciidan la yimid afartii taliya ciidanna ay dalka yimaadeen waxa la yaab kale waxaa waaye waxaa ku jiray taliyihii taliyihii ciidanka asluubta runtii la yaab bay lahayd waxa taliyaha ciidanka asluubta meeshu uu u yimid iyo wuxuu ka qabanayay waxyaabaha la yaab kale dadka fajaca ku ridaya wey waayo xasan waayo xasan waad mahadsan tahay faysal cabdi roble maxay kula tahay qodobkan uu soo jeediyey xasane ah in wax laga bedelo maadaama dastuurka uusan shaqaynayn in nidaamyo kale la fiiriyo actually dastuurku waa qaybiyey awoodda in dowladdu meel keliyata ay ku dunto haddii wax ka dhacaanba muqdisho in meeshaasi ay noqoto meeshii keliyata ee dowladdii ku dumaysay sidii inagu dhacday berigii hore aanay dhicin because hadda wax kasta oo federaal ah xamar buu ka jiraa talada aad baanu la wadaagsanahay kaynaan oo ah in wasaaradaha qaarkood la raro oo meelo qaarkood la geeyo oo ama ay qeyb weyn ku haystaan si ay ula xaajoodaan connectionna ula yeeshaan dadweynaha soomaaliyeed meeshay ku nool yihiin i think arrinta somaliland completely waa ku raacsanahay dowladihii hore oo dhan iyo tan hadda joogta waa laga gaabiyey inkastoo tan hadda joogta sanadkan dabayaaqadiisa ay steps cadcad ka qaaday ama ha noqoto arrinta berbera oo wasiirka arrimaha dibaddu qaraar ka soo saaray dhowr gooboodna uu tegay si uga caddeeyo positionka dowladda iyo ummadda soomaaliyeed ay ka leeyihiin in dalku aanu kala go-in inkastoo somaliland ay ay leedahay waa kala go-nay arrimaha laga gaabiye weeye because hadda muddo beri dhow soddon sano bay maraysaa inta somaliland ay leedahay dal gaaraanu nahay marka challengiga dowladda dhexahaysa waxa weeye dee dagaal laguma qaadi karo oo soomaaliya dagaal u diyaar maaha mana fiicna dal degan ama qeyb degan oo somaliland oo kalaa in la qashqashaadaa hadda awoodeedna ma hayso dowladda federaalku danna uguma jirto laakiin waa in conversation iyo wada sheeko laga yeeshaa because muddooyin dhan baa laga aamusnaa arrimahan dalkuna waa sii kala fogaanaya waa gartay qodob aan rabay inaan ka hadla waxay ahayd awoodda dadka shacabka inkastoo doorasho toosa aysan ka dhicin soomaaliya oo aysan dooranin madaxdooda ma aysan dooranin hadday yihiin madaxda dowladda hadday yihiin xildhibaanada inkastoo haddana hogaamiyayaasha waddanka iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanaduba ay mar kasta dhahaan markii khilaafkii aan aragnay dhowaan oo kale uu yimaado danta shacabka ayaa sidan kuma jirto ama saanay ku jirtaa marka haddana ma muuqato wasiir sidaaad waraysi dhowaan iigu sheegtay waxaad tiri dastuurka soo socda afti dadweyne looma qaadi doono haddii marka dastuurkan afti loo qaadi doonin sida muuqata dadweynuhuna toosuma soo dooran doonaan xildhibaanada dambe ee baarlamaanka kan xiga marka wakaaladii rasmiga ahayd ee dadka shacabkaa say ku fulaysaa say ku suurto galaysaa ama ku hirgelaysaa rabitaankii dadku suu ku hirgelaya herun hadda wa hadda waxaa socdo oo xawligeeda la gelayaa mar dhow dib eegistii mataqaana dastuurka sidii loo dhamaystiri lahaa loona qurxin lahaa dastuurka hadda aan haysano waa mid qalfoofa aan soo sameynay wuu noo soo shaqeeyey hadda waa waxaan kusoo gudubnay dhowr madaxweyne dhowr prime minister dhowr mooshino dhowr cabinet ama wasiiro laba goor oo mataqaana xildhibaano lagu soo doortay waa noo shaqeeyey la hadlo laakin wuxuu u baahan yahay siduu hadda faysal lahaana waa waa geed koraya waa oo in in la qurxiyo u baahan marka dhowr waxaan rabaa marka inaan soo qaato orta ko waxa waaye madax banaanida wadankan ama somalin ma yahay wadan somalin ama madax banaan ma noqon karaay hadduusan dhaqaalo haysanin dhibaatooyinka ugu weyn la haysto wadankan waxa waaye dhaqaalo waaye ma yani yani ma aruurin karno mataqaana canshuur fara badan oo wadanka dhan laga aruuriyo waa ujeedaa waxyaalaha jira oo mataqaana xagga amniga ah lacagihii adduunka laga qaadan jirayna carqalaan laga haysato tan ugu horreysa ka shaqeynan waxaa horta ko lacagahaas adduunka laga qaadan jiray saan u access garayn lahayn ama aan u heli lahayn oo ah deymaha in laka cafiyo maxaa yeele mashaakilada ugu weyn la haysto waxaa dhaqaalo waa ha noqoto dagaalka ha noqdo ciyaal dhalinyaraha oo shaqa la-aana ha noqoto goboladii dhaqaal la-aan hayso wax laisugu hagaa ma jiraan xataa somaliland issue hataa waxa waaye waa dhaqaalo waa waa wan midda kale waxyaalaha hadda aan ka shaqeynayn waxaa ka mid a in federationka la dhisaa dadku waxay leeyihiin hadda xasanna waa lahaa oo wuxuu yiri kaynan wuxuu yiri carqaladaan laga haysato federation inaan sameyno oo wadankan la baahiyo awoodiisi iyo iyo iyo resourceskiisi danaa noo keentay because wadankan waddan sida tis wax u kala tegay waa tis wax hadduu dhaatana waa loo fororsadaa tartiib tartiibaa loo soo guraa taasay ka mid ah somaliland tan ugu fog waayo oo u baahan in si fiican loogu fororsado somaliland run waayo siduu hadda faysal uu lahaa nabad u haystaan oo dhowr iyo labaatan sana ah dad walaalaheena meesha degan kala fikradaa leeyahay waxyaala badanaa dadka kasoo dhexdhacay see loo wada hadlaa federationkan waxaa aaminsan lahay inuu u dhaafi karo dariishad ay somaliland kusoo geli karto wada hadallo waayo wasiir waxaan rabaa inaynaa xooga saaran somalilan sababto ah somalilan dooda kuma saabsanayn halkana kuma jiraan khadka marka isma difaaci karaan aynu u leexano dhinaca dastuurka haye oo ahayd midda ahayd wakaalada iyo matalaada Sax.
wakaalada iyo matalaada runtaa waaye yani waxaa iska soo daba noqnoqonaya waxaa waaye eh, dhowr boqol oo xildhibaano oo intad soo doortaan eh, in yaroo qof ah yimaadaan madaxweyne soo doortaan Eh, dadkiina waxay leeyihiin war yaa dadkan soo doortay marka hadda sheekada socota ama ama ama ama sheeko qarameedka socota hadda waxa waaye sidii loo geyn lahaa doorashadii eh, degaanka ama district ama xildhibaan ha noqdo xataa madaxweynaha xataa ha noqdo labada kun iyo labaatanka sidii loo gaari lahaa election oo hal qof iyo hal cod ah taasna waxaan rajaynaynaa inay noqotaa yani sheeko qarameed oo meel weyn gaarto maxaa yeelay madaxweyne iyo xildhibaan uu shicibka soo doortay uu kasoo doortay balcad iyo diinsoor iyo goldogob iyo mataqaanaa gaalkacyo iyo iyo iyo mataqaanaa beledweyne waa ka fiican tahay madaxweyne iyo iyo xildhibaan way soo doorteen eh, konton qofood ama ama ama ama laba boqol oo qofood Way, taasna waa way.
wax hadda socdo waaye Ka soo karaa halkan.
oo aan ka shaqaynona waayo waynu soo gabagabaynaa faysal may mid baan jeclahay inaan ku darso i think waxna waa process oo waa geedi socodyada hadda maanta oo dhan aynu sharaxaynay midna waxa weeye visionka m- madaxdu ay leeyihiin iyo ku dhiiranaanta madaxdu ay leeyihiin anigu markii mar eh, arrintanna waa diirkan ka siibaya markii uu sheekh eh, shariif uu madax eh, prime minister ka dhigay maxamed cabdilaahi farmaajo doorkii hore waxaan arrintaasi way dhiiranayd because laba xaafadood ay ku noqnoqon jirtay taariikhda soomaalida madaxweynaha iyo iyo prime ministerka buu ka yar baxay oo waa yar fogaaday macnihii marmar inaad steep qaaddo waa je- waa waa waa waa waa fiican tahay i think dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan khayre waxa fiicnaan lahayd laguna dhiiri gelin lahaa waxna yar eh, nadiifin lahaa waxna dhibaato badanna aanay kasoo gaadheen oo la rabo inuu qofku calool adayg yeesho mad- isteebada qaarkood markuu qaadayo waxaa ka mid a double dipping ama laba ga- laba gacmoodigan wasiirada ay ku jiraan golaha fulinta iyo golaha xeerdejinta anigu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo prime ministerkiisa haddii reshafal dhaco waxaan aad iyo aada ugula talin lahaa si ay u helaan kalsoonida ummadda soomaaliyeed in ay isku dayaan in ay yareeyaan ama kaba baxaanba kaba gudbaan in ay ku soo daraan wasiiro ku jira eh, fu- eh, dejinta oo inta ay karaan karaankooda ay ka dhigaan dad sida cabdiraxmaan xoosh oo kale oo professionalisa isla markaana aan ka mid ahayn because runtii arrintan sida aad ka warqabto haaruno een, eh, xajiin badan bay keentay wax afartameeye ku dhow oo guli- oo fulintana ka tirsan baarlamaankana ka tirsan aad baad umahadsan tahay xasan xasan cabdi kaynan Ah, ah, waa maasanta dur anu arrintan dambe faysal aad baan ugu raacsanahay waayo adduunkana badanaa wa- way ka jirtaa oo waxaan eh, yani qofkii laba meel oo aasaasi ah oo executiveka iyo hay-addii fulinta iyo hal- hay-addii sharciga hadduu ku wada jiro dhibaato fara badan bay keeni kartaa taa macnaheedu maaha inay wasiiradu wasiirro xun yihiin laakiin waa arrin u baahan xaaladda maa dalka uu ku jiro arrinta dhaqaalaha waa lagama maarmaan laakiin waxaa mudan in fikirka intii la ballaariyo afrika wadamo fara badan oo qani ah ka jira dadkooduna qaarkood soomaaliya way ka liitaan ishuuga runtii lacag ma aha Da- tan ugu dambaysan kusoo koobaya waxaa weeye madaxda soomaalida waxaa laga maarmaana inay ogaato soomaali keliya dalka iskuma hayso oo wada shisheeyaa dalka jooga oo tiro badan haddana dalalkii carabta runtii waxay la soo baxeen waxyaabo u eg waxyaabihii gumaysigii reer galbeedka ah ee baarliin markii uu soo baxayay wax wax u eg qaabkiisi leba hadda la soo baxeen waxaana jira runtii hadallo iyo iyo istaraatiijiyo la daabacay oo sheegaya at least geeska africa in la doonayo dalalka oo kaashanaya dalal reer galbeed ah inay si gaar ah u doonayaan inay isbeddel ku sameeyaan qaabka uu jiro haddaanay hurdada ka toosin runtii dadka soomaalida waxaan aaminsanahay sheekada maanta aan hayno mid ka daran inay iman doonto oo markii hurdada laga soo kaco iyadoon dallalna haynin wax kaloo lahayana aan jirin in hurdada laga kici doono runtii waa laga maarmaan in arrimaha sitaa loo eego waa mahadsanta aad baad mahadsantaha xasan wasiir cabdiraxmaan xoosh intaanad soo gebagabaynin horey waxaad u ahaan jirtay xildhibaan wasiirna waad ahayd inkastoo hadda aad wasiir tahay balse aanaad xildhibaan ahayn hadalka ugu dambeyn oo ku siinaya
dhowr wax horta midda ugu horeysa midaan ah oo hadda faysal soo jeediyey waa sheeko iyadana socoto waaye sheeko qarameed socoto waaye ama dood qarameed socoto oo dhehayso maan aadna sidii kenya la sameeyey oo kale kenya labada kun iyo tobankii markay dastuurkooda cusub samaysteen waxay ku qoreen in qofka wasiir noqonayo inuusan noqonin xildhibaan oo micnaheeda waxay tahay haddaa adigoo xildhibaana ah wasiir lagaa dhigo automatically isla markiiba waxa waaye xildhibaanimada ka tegeysaa taas un kulley dood hadda annaga dastuurkeena waxaa ku qoran hadda inuu xildhibaanna ka iman karo banaankana ka iman karo marka wax oo dastuurka in lagu bedelo ubaahan laga munaaqashoodo waayo waxay u taallaa shicibka soomaaliyeed iyo iyo iyo iyo madaxda iyo iyo iyo siyaasiyiinta waddankay u taallaa haddana xisbiyaa bilowdeen kulleyba ayagana horay horay ka qabaan taas waa taas midaan kaleeto oo xasan soo jeediyey oo ah in gacmo shisheey nagu jiraan definitely yani waa sax waay gacmo shisheey waa nagu jiraan laakiin yani adduunka waxa u shaqeeya waxa waa adiga haddaadan aadan wax samaysanin aadan aadan samaysanin mataqaana qorshe banaankaa lagaa soo qorsheynaya marka soomaalida waxaa loo baahaya inaa iyaga wax qorshaystaan dabcan gacmashay waa nagu jiraan xataa arrintan hadda aan aan maalmahan kasoo faraaxaalanay oo oo mataqaana professor jawaari iyo ka horbo gacmashishay waa nagu jireen oo siyaasadaha oo weliba aadka mataqaanaa loogu dhow ay soo dhex galayaan laakiin wax bruufa cad wax caddayna ma jiraan soo ma oo muujinaya in gacan shisheeya ku jirta arrintii baarlamaanka ah ma ma raba inaan ka jawaabo taas maxaa yeelay haddaan ku ilaahdo waa jiraana haaruna ta waxaa laga yaaba inay tiraahdo caddayntii kayn mugta marka marka marka ma raba inaan ka jawaabo taas waayo doodaa mar kale aynu ka dhiganna aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil xasan cabdi kaynaan oo ah khabiir horey ugu soo shaqeeyey hay-adda yunesko iyo faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha geeska afrika intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgeliyo
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasi soo jeedinaya halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a goror waxaad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka balse aynu ka horumarino maamulka koonfur galbeed ayaa lacag abaalmarina siiyey nin hore uga soo goostay maleeshiyaadka al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan wasiirka amniga ee maamulkaasi xasan maxamed xuseen ayaa waraysigu v o edu siiyey ku sharaxay sababaha ay maamulka tallaabadaasi u qaadeen jaamac buule jaamac ayuuna u waramay
iyadan mahadsantiin nankaas sidaad sheegtay wali hor baan kutirsanaada jiray qoladan al-shabaab kabacdi wadahadal dheer oo una la galnay dowladda koonfur galbeed ayaa la galnay yaa wali kasuubiyay inuusa wali go-aan meel isku tirsanayo usan ku katabo usoo markaas meelin kula tabi baabuur cabdibile oo nooc oo qoriga dheshiisiya ee saariye wala hadda la fiiri wali haayena wal hordaan linka ballanqaadi usoo meelin rooguna kaleelini haddee ununa ballantiini roobinilay muujiyaan waa kala dheeraade maada jarneedba marka maadaama uu gaari cabdibilaa oo dhashiika saaran yahay uu watay ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsanaa gaariga kee culayska aada saarteen ciidan mahadsanta muhiimadda wali haytay arinta lamada dhinaba muhiima ku hayti kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima hayti haddana wali kale muhiim sii haytay hoboo umaduunla ka dhibaatay ayay dadka soomaaliyeed dhibaato liinka geysidaayay in isa la kooyo oo usa ka dhiirida in isa la kooyo yaa ayaa muhiimada lamaad hayti walina heliiska haayay baabuurka haayay heliiska heliis baabuurkaas markii isla sheeno abaalmarin la siiyo abaalmarintaas usoo meela roog la kala heliy isagna aragaaseen abaalmarintiina geedka la siiyo waaya mudane wasiir waxaad faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga iyadaa mahadsanta abaalmarinta hadde waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo deerasi tiridii bees tuma iyo shan kun dollare tuma iyo shantaas kun Orlenk oo awalna heliis ka hay ee wali unu kaleelini unba ya oofyaani so oo wala una aan ka bandhigni dadkana inay una dadka kale ee meelo jeer iyo naftiyo oo dhibaatada ka haysato inay dhibka sii ku kubaafadan iyo lakooyan baabuurta laka gumaada ay umadiyo sheenan insha allah saasa ku rajayan iyo naxan kaleen waayahay dadka arrintan faaqidayo qaarkood waxa ay leeyihiin ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ee baayo bakool iyo shabeellada hooseba ku sugan waa ay daruufaysan yihiin marka in hal sargaalna shan iyo toban kun la siiyo askarti kale ee maalin walbo safka hore ku jirtayna ay daruufaysan yihiin sidee isu qabanaysaa arrintaas maxaad ka leedahay dhibaatada io daruufta io wala jara sax waayo ciidamada inay dhibjaro wala xaqiiqa waayo wala qaryaama daruufaysiyiin laakiin may liinbahanyaa su-aalo wala itabato duruufta ma sheen duruufta wala sheenay niman cadowga ee al-shabaabe oo dalkun dhibaato ka haayo jiditee hiridi dhibaato badan injeysida ay umaduun yaa sheentay inay ciidamada duruufawaan taasa sheentay marka se daro al-shabaab linku adkaada wal alla wala una suubii korn oo karaankan ee suubiyaan cid alla cidi al-shabaab ku qoyto oo qalab xoog leh ku sheentona insha allahu tacala wala rajeyna inaynu ka abaalmarin wal alla wala una helo korn marka lacagtan abaalmarinaha aada bixinaysaan ma ma tahay lacag sharciyaysan oo baarlamaanku idinla ogyahay ama miisaaniyadiinii aada soo gudbiseen ka mid ah mise waa uun sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan aad iyo aad dowladda koonfur galbeed sida ad adiiba ogta miisaaniyadii aleta oo leenka talagalay ama dhinaga amniga haatoy ama meelo kale haatoy walay ku tirsanta wala leenku talagalay miisaaniyadii leenka talagalay yaa ku tirsanta hadde cid walba oo oo cadowga ku tirsano awoodi korto inay baabuur ama wal sheentona insha allahu tacaala sidii unalanku an abaalmarini aan abaalmarin doona biidnillahi alkariim oo bilaahi er ugu dambayntii maxamed xasan aadan oo sandheere loo yaqaano waxa uu idinku soo biiray oo soo goostay bishii january maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama ay shaqadiisu noqon doontaa markii abaalmarinta laga gudbo maxamed awalba wala ku tirsanaada jaray umadoon degaanadu waa kujeeda ee reer koonfur galbeed e intiisan kabirna nimanka khawaariijta intiisan kabirna wala ku tirsanaada jaray dadkun degaanka sida ada la dareerta ummada soomaaliyeed dhammaantii labaatan iyo shan todoba sano burburaha jari burburkaasna waxyaabo badan a lahamari dadka wala kabirena jabhado badan a hordhaangan kabireen nimankan cadowga ee diinta ka qaraabidowna dadka marka hore wala insheegan inayo diin wadaan dadkii geekasi markii on sheegeen inay diinwadaan kaberi oo hadda garowsadi inayo nimankun diin wedna oo dhibaato umada ka hayaan hobyo reed hangnagadaan wali kumid nagadi doonana dadka deegaanka koonfur galbeed hordhaagna kumid haayeen walahaayeen hoba kutoobad sheenan haddana iyagoo kumid ayin insha allahu tacaala dadkii kumid ayi meel alla meel isfado hoy ku qobsado koro biidnillahi alkariim
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xasan maxamed xuseen wuxuuna khadka telefoonka baydhabo ugu waramayey wariyaha v o a ee jaamac buule jaamac
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaan ku soo qaadaynaa xiisadda ka soo cusboonaatay dalka suuriya toddobaadkan waxaa magaalada duume ee duleedka dimashik la sheegay inuu ka dhacay weerar loo adeegsaday hub kiimika maraykanka ayaa arrintaasi jawaab kulul oo afka ah ka bixiyey madaxweyne trump waxa uu sheegay inay jawaab degdega ka bixinayaan isagoo mas-uuliyadda dhacdadaasina ruushka dusha kaga tuuray tusaare hakabi sanders afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee weerarada kiimikada ah ee suuriya ka dhaca uu ruushku leeyahay
waxaan rumaysannahay in madaxweynuhu uu caddeeyey mowqifkiisa arrintan ku aadan ruushku waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan arrintan mas-uul ka yihiin waxa ay horay u ballan qaadeen in aan gudaha suuriya mar kale lagu adeegsan doonin hubka kiimikada wayna ku guuldaraysteen waxa ay suuriya garab ku siiyeen in ay hoosheeda sii wadato ayaga oo vitow u adeegsaday lix qaraar oo kala duwan oo qaramada midoobay ee saari lahayd waana hubanti inay dhabarka u ridanayaan qayb ahaan mas-uuliyadda arrintan waxayna xaqiijiyeen in ay kaalin aan wanaagsanayn ku leeyihiin howshan
saara waxa ay xustay in maraykanku aanu ilaa iyo hadda go'aan kama dambaysa qaadan
waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan haysanno dhowr khiyaar doorashooyinkaasina weli miiska ayay noo saaran yihiin ilaa iyo haatan lama qaadan go'aan kama dambays ah
dhinaca kalena wasiirka difaaca maraykanka jim mares ayaa isagoo ku sugan dalka holand ka dhawaajiyey in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tallaabo militari qaado
waxaan weli qiimaynaynaa xogtaannu ka helayno sirdoonkeenna iyo kuwa bahwadaagteenna welina waannu ku howlannahay arrintaasi waxaan diyaar u nahay inaannu qaadanno tallaabooyin militari haddii ay munaasib yihiin hadba sida uu madaxweynuhu u go'aamiyo
ruushka ayaa iyaguna ka jawaabay cagajuglaynta uu trump twitter ka mariyey iyagoo dhankoodana ku soo warceliyey in gantaaladoodu ay argagixisada ku wajahan yihiin iyadoo loo arkay in uu maraykanka kala jeedo aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ku sugan dalka norway kana faallooda arrimaha dunida muslimka ayaa tilmaamaya waxa hanjabaadahaasi laga dheehan karo hadaladani waxay u muuqdaan marka hore maraykanka inuu ka xanaaqsan yahay ama inta ugu fara badan dulqaadkiisa uu dhammaaday nidaamka ka taliya ama ka arrimiya ee dalkan suuriya ee hogaaminayo madaxweynaha bashaar al asad marar badan ayaa waxaa looga digay inay adeegsadaan hubkan kiimikada ah waa markii saddexaad uu adeegsanayo marka fariinta uu maraykanka dirayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay dulqaadkeena halkaas ayuu ku egyahay mana aqbali karno hub dunida dhan ay isku raacday ama ama ama ama international lowga uu mamnuuc ku yahay in la adeegsado in maalin walba uu nidaamkaasi adeegsado iyadoo maraykanka iyo dowlado fara badan oo reer galbeedka ahna arrintaasi ay u arkaan dhaawac inay ku tahay ilbaxnimada guud ee dunida caalamka in caruur iyo dad masaakiin ah lagu dilo hub noocaas oo kale ah waayahay laakiin sidaan la socona nidaamkaasi garbo waaweyn buu leeyahay oo uu ku duulaa oo heerkanba soo gaarsiiyey waa ruushka oo kow ah iyo iiraan oo laba ah arrintan haddii maraykanku uu yidhaahdo arrintaas faragelin baan ku samaynayaa sidee isku qabanaysaa bashaar al asadna ay garbaha ka taagan yihiin ruushka iyo iiraan arrintaasi waa arrin meesha ku jirto gaar ahaan marka la yidhaahdo dowlad weyn dowladaha fara badan ee nidaamka hadda garab taagan waxaa kamid ah dowladda weyn ee ruushka oo iyada xoog badan isugu geysay in ay difaacdo nidaamkaasi ay la shaqayso hadda xoogga iyo awoodda uu ku faanayo inta badanna uu yahay awoodda ugu fara badan ee kaga ay siisay dowladda ruushka saasi darteed maraykanku in badan waxa uu ka fogaanayay xulafadiisa reer galbeedkaba inay dagaal toos ah la galaan dalkan ruushka gaar ahaan dhulka suuriya ay si toosa ugala dagaalamaan aada bay isaga ilaalinayeen saasi darteed waxay ku dadaalayeen in uu ahaado halku-dhagga guud ee ka dhexeeya iyaga iyo ruushkaba inuu ahaado wada shaqayn guud in la sameeyo in si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada wixii intaasi kasoo haran ah in loo daayo wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinac dhexmari kara oo ugu dambeyntiina labada dhinac waxay raalli kaga yihiin kusoo idlaan kara hase ahaatee ruushka hadda waxa uu ku dhaaranaya in uu san aqbalaynin faragelin military oo ay sameeyaan reer galbeedka nooc walba doontaba ha ahaatee in ay arrintaasi aada uga soo horjeedaan bay caddeeyeen tasriixaadka mas-uuliyiinta waaweynee kala gedsanay reer ruush ay bixinayaan hase ahaatee maraykanku waxaad moodaa hadda in uu sabirkiisa dhammaaday isaga iyo xulafadiisana ay diyaar u yihiin ama la gaaray timekii ay islahaayeen waxa ay mudan tahay in tilaabo la qaado gaar ahaan mid military ah dowladaha waaweyn ee gobolka ku yaala ee ruushka ay isku dhinaca yihiin turkiga baa ka mid a haddii la yidhaahdo way adag tahay in military ahaan ruushka iyo maraykanku ay isku dhacaan maxaa kale oo xala oo furan wax xal ah oo hadda dhow ma muuqdo oo arrintaasi ku saabsan laakiin waxaa laga yaabaa sida aan horeba uga dhawaajiyey ama aan u sheegay in maraykanka laga yaabay inuu ku dhiirado in uu duqeeyo goobo mucayan ah oo markaasi ku tuunsan yahay hubka caynkaasi ah ruushkana markaas waxaa dhici karta inay ka indhalaabaan ama wadahadal ay la furaan maraykanka in arrintaasi ay joojiyaan taasi noocan maa waxay ay ay baacinaysaa ama ama ama laga yaabaa inay xoogaa ee cabsi ku abuurto argagax ee nidaamka halkaas ka taliya oo marar badan ku dhiirada inuu inuu adeegsado ee hubkan kiimikada ah taasi marka waxay u adeegaysaa xal ilaa xalka dhow ayuu adeegaysaa laakiin xalka fog ee run ahaantii wax aan ka ahayn wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinaca u furan ma jiro sidaan aaminsanahay
barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waxaana dhegaysanayseen barnaamijkii umuuraha islaamka markanaha ciyaarihii iyo nuur bukhaari
waxaa maanta magaalada niyon ee dalka switzerland lagu soo gebagabeeyey isku aadka wareegga semifinalka tartamada uefa champions league iyo yuruba league oo ah kuwa ugu xiisaha badan qaaradda yurub tartanka champions league kooxda difaacanaysay horyaalnimada labadii sano ee lasoo dhaafay ee real madrid oo ka dhisan dalka sbain ayaa ku beegantay kooxda bayer munik oo ah koox ka dhisan dalka jarmalka lugta koowaad ayaa waxay ka dhici doontaa garoonka bernabew ee kooxda real madrid shan iyo labaatanka bishan abril halka is-arga labaadna uu ka dhici doono garoonka alyanes arena ee magaalada munik kowda bisha mey bayan ayaa wareeggii sideedda soo reebtay kooxda ishbiiliya ee dalka sbain halka real madrid ay ka soo badisay kooxda yuventus ee dalka talyaaniga labadan koox ayaa isla wareegan semifinalka isaga hor yimid xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxaana faynaalkii afar gool iyo laba gool ku gaartay kooxda real madrid kooxda roma ee dalka talyaaniga oo sannado badan kadib gaartay semifinalka tartanka horyaallada yurub ayaa waxay isku dhacayaan kooxda liverpool oo horay ugu guulaysatay shan jeer koobkani roma waxay si la yaab leh uga soo badisay wareeggii siddeedda kooxood kooxda barcelona oo is-argii hore afar gool iyo gool ku badisay balse lugti labaad ku jabtay magaalada roma oo ay kala laabatay guuldarro saddex gool iyo eber ah waxay ahayd mid ka mid ah soo laabashadii ugu yaabka badnayd ee abid ka dhacdo tartanka kooxaha horyaallada yurub liverpool waxa ay ka soo badisay oo ay soo reebtay kooxda manchester city ciyaarta dhex mari doonta liverpool iyo roma ayaa sidoo kale xusuusinaysa taageerayaasha labada dhinac faynaalkii tartanka yurub ee sannadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo siddeetankii markaas oo ay liverpool rigoorayaal afar gool iyo laba gool ah koobka uga qaaday roma labadan kooxood ayaa hadda is-aragooda koowaad ee wareegga semifinalka tartanka yurub ka dhici doona magaalada liverpool ee dalka ingiriiska afar iyo labaatanka bishan abril is-aragga labaad waxa uu labada bisha mey uu ka dhici doonaa magaalada roma dhinaca kale waxaa maanta la sameeyey isku aadka afarta koox ee isugu soo haray tartanka yuruba league kooxda arsenaal ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay ku beegantay kooxda atletico de madrid ee dalka sbain oo laba jeer horay ugu guulaysatay koobkan kooxda makse ee dalka faransiiska ayaa iyaduna wajihi doonta kooxda arbi salisburg ee dalka austariya dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga inta
nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markana dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo hees ka mid a heesaha uu ku luuqayo aan idin soo qabanayna heesaasi deeqa waxaa ku luqinayay fanaanka lafoole waxaynu gunaanad u ahayd idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin iyo aniguaa jamaal axmed cusmaan dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
abtigaaga waxaaniyo dhulqadkii xishood kaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu dalogalay abtigaaga waxaaniyo dhulqadkii xishood